barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaana mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan bogayaga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha may waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga idinkala socodsiinaya aniga oo ah jaamac buulo jaamac iyo shurwac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayneed ku dhegaysan doontaan barnaamijkayaga duhurnimee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah qaar ka mida dhallinyarada ku nool gobolka sool oo toddobaadkan u fadhiistay imtixaan lagu shaqogelaya oo ay u qabatay hay-adda shaqaalaha ee somalilan imtixaankan loo fadhiistay ee gubermentalka hay-adda shaqaalaha dowladdu ay soo diyaarisay runtii horta waa imtixaan ay ko u tahay shaqaale intan leeg in gobolka amaba deegaankan uu soo gaaro waa markii ugu horreysay dhallinyarada runtii meesha isugu timidna waa laba boqol labaatan iyo afar dhallinyaro ah dadka laga rabaana waa soddon qof waxaad kale oo dhegaystayaal maqli doontaan tababare iyo ciyaartooy xalay lagu rasaaseeyey duleedka magaalada muqdisho sidoo kale
qolamo saaxiibtinimo ayay ku ciyaarayeen deegaanka ceelasha biyaha kulankii markuu u dhammaaday ay dib uga laabanayeen deegaankii intii aysa afgooya gaarin ceelasha meel afkeeda la yidhahdo calamada ayaa lagu rasaaseeyey waxaa ku dhintay macalinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe waxaana halkaas sidoo kaleeto ku dhaawacmay laba ciyaartooy oo ka tirsan naadiga kubadda cagta ee elman dhinacii kaalmaha heesa ayaan dhegaystayaal isagiyaguna aan ka maqnaan doonin barnaamijka yagan duurnimo dhallinyarada maanta heesahan idiin haynana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaa idinkuna iyaguna aan idiin haynaa ee barnaamijka dhallinyarada maanta ka mid noqonaya marka horese dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii caalamka
booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan labaiyo labaatan qof ay dhinteen halka sagaal iyo konton kalena ay dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliska manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarkan mid argagixiso islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyey nin keliya isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyey uu sitay aalad walxaa qarxaa taasi oo uu ku qarxiyey islamarkaana isaguna uu goobta ku dhintay hopkins ayaa sida oo kale sheegay in booliska iyo kooxda la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheeriya oo ku aadan qofka weerarka fuliyey iyadoo ay ugu muhiimsan tahay buu yidhi in ay helaan haddii uu kelidii ahaa iyo inuu shabakada ku xidhnaa ciidanka maraykanka ee ka howlgara bariga dhexe ayaa sheegay inay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen toddoba maleeshiyaadka alqaacida ee dalka yeman maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku lahaayeen gobolka maarib ayaa ka tirsan alqaacidada carabeed ciidanka duulaanka fuliyey oo ka tirsan santarcom ayaa sheegay inay weerarada noocan oo kale ah ay u suurtageliyaan inay ka hortagaan amama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada ayuu yidhi sirgaal u hadlay santarcom maraykanka ayaa sheegay inay weerarkani fuliyeen kadib markii ay taageero ka heleen dowladda yemen
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay gool kastoo iyo weliba goob kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacaddaiyada duhurnimo ee v o a ee washington haatanna gobolka sool laba boqol iyo labaatan iyo afar dhallinyaro ah oo dhammaystay dugsi sare iyo heer jaamacadeed ayaa toddobaadkan u fadhiistay imtixaan ay qaadee hay-adda shaqaalaha dowladda ee somalilan soddon qof ee ugu sarreeya ayaa imtixaankaasi ay toban ka mid ahay ay ka shaqayn doonaan wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadaha halka labaatan kalena ay ka shaqogeli doonaan wasaaradaha kale ee dowladda guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha sharmaake geelle ayaa v o eda u sheegay in tirada dhallinyarada shaqadoonka ahi ay aada u badan tahay inta laga rabo balse ay sii wadi doonaan imtixaanada noocan oo kale ah si dhallinyaro badani aqoontooda iyo xirfadooda ay shaqo ugu helaan wariyahayaga cabdikariin olan ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada laascaanood cabdikariino aad ba u mahadsan tahay imtixaankan loo fadhiistay ee gufurmenta halkaa hay-adda shaqaalaha dowladdu ay soo diyaarisay runtii horta waa imtixaan ay kow u tahay shaqaale intan leeg in gobolka amaba deegaankan uu soo gaaro waa markii ugu horreysay dhallinyarada runtii meesha isugu timidna waa laba boqol labaatan iyo afar dhallinyaro ah dadka laga rabaana waa soddon qof waa boqolkiiba labaiyo toban marka aragtidaada adigoo cabiraya ka waran adiga dareenkaaga qof waxa ay ka tahay waa ganashaa boqolkiiba labiyo toban laakiin waxaan odhan lahaa kulba bal wixii lala raadin karaa lala raadiyo bismillahi raxmaan raxmad hurays waad mahadsan tahay v o a runtii waxaan isleeyahay aqoontayda iyo markaan shuruudihii eegay waxaan arkay inay ii bannaan tahay inaan dalbado maadaama aan ahay qof muwaadin ah aqoontaydina ay tahay oo eernimadeeda qaybta maamulka maalinta kii soo baxay kii ka labadu way guulaysteen waayo way waxba isku dayeen waxaan rajaynayaa in dhaqannada noocaasa imtixaanada in la kordhiyo si ay dhallinyaradu isaga arkaan shaashadda oo ay cadaalad iyo xufnaan u arkaan hay-adda shaqaala dowladda iyo xukuumadda inta badan madaxda iyo inta go-aankan gaadhin waan ku bogaadi waxaa haatan nala jooga sharmaake axmed maxamuud geele gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha somalilan arrintan baa waxay noqon doontaa qurux inoo bilaabantay oo runtii ah hiil cilmiga iyo cadaaladda iyo gobolka sool iyo guud ahaanba hiil qaranku helay oo ugu helay tartan furan oo xor iyo xalaala oo qalinka iyo cilmiga ku salaysan maanta waxaan ku faraxsannahay adiga arkay jawiga odayaal iyo madaxkariix iyo gacmo socod iyo dhammaan midnama socoto waa dhallinyaradii iyo qalinkoodii keliyagu dhiirigeli aan shaqaalo u noqon ee mar walba markay jaamacadda ku jiraan markay ka baxaanba ka fikiraan in iyagu ay noqdaan loo shaqeeyayaal aan qalbiga uun ku haynin iyagu cid kale u shaqeeyaan inaynu waxa lahayo sidaa loo tartamo inay wareegtooyin u sameeyaan hay-adaha caalamiga iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay inay ku dhiiriyaan ku dhiiriyaan ma ku sandulleeyaan inay ummaddu wixii ay hayaan ay dhex dhigaan oo si cadaalada oo aqoon leh oo xirfad leh oon hayb iyo gobol iyo qabiil iyo waxba ku xidhnayn inay ummadda u dhex dhigaan cashir wanaagsan bay u tahay loo shaqeeyayaasha kaleen dowladda ahayn dowladdii wanagaa bilownay loo shaqeeyayaasha kalowna dariiqaasoma fursadani dhallinyarada maxay noqonaysaa tiro aad u fara badanba howlkan isugu timid shaqalaanta dhallinyaradu ay ka cabanayeenna way fara badan tahay marka ka hayad shaqaal ahaan marka la eego ma markii idinku horreysaad qabataanba bismillahi raxmaan raxiim walaal arrintan gobolka sool waa taariikhda lix iyo labaatan sanno markii ugu horreysay ee imtixaan dhex imaado ee laydhaha si tartan oo xor iyo xalaala u tartama marka laga hadlaya shaqala-aanta iyo shaqa abuurka hay-adda shaqaalaha dowladda waajibkeeda kuwabaaday waxa weeye hadba wixii la hela cadaaladu samaynteeda in shaqa la abuuro in lala dagaalamo bilaa camalka in la yareeyo waa mudnaanta koowaad ee dowladda si guud laakiin marka waajibaadka dowladnimada la qaybsanayo annaga inta nagaga soo aadaaya waxa weeye war hadba wixii bannaanaaday intay doontaba halleekaatee si furan oo xora oo xalaala oo xirfadla fiican la xulayo u xulaa noo taallo waajibaadka marka la qaybsado qaybtaasaa nagaga aada aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaasiina la socodsiinayay taasoo ku aadanayd dhallinyaro aad u tiro badan oo magaalada laascaanood imtixaan ugu galay fursado shaqo oo goobta ayada ah ay ugu tartamayeen waxaanad ku dhegaysanaysaen barnaamijka iga duurnimo ee dhallinyarada maanta oo idinka imanaya v o a washington
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya cabdixakiin shirwac iyo anigoo ah jaamac buule xarumaha xanaanada carruurta ee magaalada minneabolis dalkan maraykanka ayaa shalay samaystay urur mideeya ujeeddada ururkan ayaa ah ilaalinta danaha xarumada iyo dhowrista sharciga lagu maamulo ururada xarumaha aan idhaahda xanaanada carruurta ee gobolkaasi magaalada minneabolis waxaa inoo haya maxamuud mascade ee wariyaha v o da magaaladaasi minneabolis adeegyada bulshada ee dowladda gobolka minnesota ee dhaqaalaha ku bixiso waxaa ka mid ah xarumaha lagu xanaaneeyo carruurta soomaaliduna waxay ka mid tahay bulshooyinka gobolka ee sida weyn uga faa'iidaysta dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa isa soo tarayay eedaha ka dhanka ah xarumaha ay dadka soomaaliyeed leeyihiin ee carruurta lagu xanaaneeyo qaarkood kuwaasi oo lala xidhiiriyo inay musuq maasuqaan lacagaha dowladdu ku bixiso adeega bulshada waxaana taasi ay keentay in xarumaha qaar albaabada layskugu dhufto iyo in milkiilayaal dhowra sharciga lala tiigsado oo qaarkoodna ay dalka ka baxsadeen iyadoo eedihii ka dhanka ah aan weli go'aan laga gaarin tirada xarumaha carruurta lagu xanaaneeyo ee lagu yeero jalker senaris ay soomaalidu ku leeyihiin gobolka minnesota ayaa ah siddeetan iyo toddoba xarumood siday xaqiijisay wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka minnesota waxaana toddobaatan iyo lix ka mid ahi ay ku dhawaaqeen dhowaantan urur ay ku bahoobeen ururkan oo magaciisa loo soo gaabiyo m m c a ayaa waxaa guddoomiye u ah isaaq badawi isaaq oo kulankii daafurka ururka aan ku kulannay ayaa sheegay in ujeeddada aasaaska ururkoodu uu yahay inuu ilaaliyo danta xarumaha iyo sidii laftoodu ay u xaqiijin lahaayeen dhowrista sharciga waxa uuna qiray in eedaha musuq maasuq ay milkiilayaasha xarumaha qaarkood ay wax ka jiraan balse dowladda gobolka lafteedana la moodo inay si uun u bartilmaameedsato soomaalida waxa weeyaan dowladdu waxyaabo yaryar oo simbala oo kuwa la mid ah ee dadka caddaanka ah ama ajaanibta kale iska leeyihiin ay sameeyaan oon oon la dabagelin laakiin soomaalida kooda oon la dabagalo moodid in la yaro taalgadgareeyay taana waxaa keenaysaa brobleemka soomaalida ay iyagu sameeyeen oo ah ama dee dhammaantood odhan maayo way wada sameeyeen laakiin qaarkood ay sameeyaan oo ah inay masuq maasuq iyo waxay soo dhex geliyaan meesha ururka m m c a ayaa kulanka daafurkooda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka minnesota oo ururkan aqoonsatay waxaana ikraan yuusuf maxamed oo ka mid ah madaxda ururku ay sheegtay inay xil weyn iska saari doonaan siday sare ugu qaadi lahaayeen aqoonta dad kale xarumaha iyo milkiilayaashaba si looga baaqsado xarumo kale oo ruqsadaha shaqada lagala noqdo
horta hore tallaabooyinka ugu waaweyn aan rabno inaan qaadano waxa waaye dadka nafsadooda jaldkeerada furfuranaya inaan education tiro badana bixino soo waxbarashada iyo shuruucda ay qabaanba inaan aada u fahansiino oo dee iyakaba nafsadooda aada iskugu ilaaliyaan oona aysa imaaninba sabab loo xiro at the end of the dayna inaan ogaano sharcigana also santarada nafsadaan u sheegno sharcida jabisiin nilama jirno xildhibaan ilhaan cumar oo ka mid ah golaha wakiilada ee gobolka minnesota oo daafurka ururka ay ku bahoobeen xarumaha xanaanada carruurta ee soomaalida ka hadlaysay ayaa tilmaantay awoodda ay leeyihiin dadka shaqada abuuray iyo qiimaha looga hayo golaha gudihiisa dadkiinaan soomaalida inta wada joogo oo dhaykeerada iska leh waxaad tihiin shaqo abuurayaal waxaad tihiin dadka la dhagaysto waxaad tihiin dadka aadka iyo aadka u muhiimsan aan u baahannahay inaan dhagaysano aan taageerno sidii dad badan kaleete aad shaqo u siisiin sidaad u ballaaratiin busineskiina uu u weynaado statekeena annaga faa'iidaa noogu jirto soo communitiga keliya ma aha marka waan idinku dhiirigelinayaa go-aankan aad gaarteen in aad isku imaataan oo ururkan aad suubsataan haddii midnimadan ay bilaabeen xarumahan isu tegay aan dib looga noqon waxaa jaaliyaddu ay ku hanweyn tahay inay waddada u xaari doonto midaynta cuduudda bulshada oo baahi badan ay jaaliyaddu u qabto waxaase alxidhaale aan weli laga jawaabina ka guulkeenista bilowga tallaabooyinka soo jiidashada leh ee soomaalida gobolkan looga bartay maxamuud mascade v o a minnesota
duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan idaacaddayadii duhurnimo ee v o a washington haatan aynu jalleeno dhinacii kaalmaha heesaha waa fanaanada deeqa axmed geedi iyo weliba heestii sidaadii ogeyd baan afka hadalka iiga hadaya dhegeysaabon
sidadi ogayban ubaxlamoodyow ku ammaana haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta xubintii ciyaaraha dhegeystayaal maanta waxaan idinkugu haynaa weerar xalay fiidkii ka dhacay meel u dhexaysa magaalada muqdisho iyo afgooye halkaas oo lagu weeraray baabuur ay saarnaayeen ciyaartooy iyo tababarayaal kuwaas oo halkaa ku dilay weerarkaasi tababara ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe ee soomaaliya halkan halkaasoo ay ku dhaawacmeen ciyaartooy kale oo ka tirsan kooxda elman faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur xasan nuur dhacdadani oo naxdin ku naqotay bahda isboortiga soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay yuusuf cali xaydar oo ahaa tababare ku-xigeenkii kooxda kubadda cagta bariga dhexe oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee soomaaliya waxaa sidoo kale ku dhaawacmay cumar muumin cumar iyo cabdulaahi maxamed mayow oo ka mid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta elman ee magaalada muqdisho baabuurka ay la socdeen tababara yuusuf iyo ciyaartooyda dhaawaca ah ayaa ka yimid deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo ay uga qayb galeen diyaargarowga tartan dhinaca kubadda cagta ah ka hor inta aysan rasaasta ku furin kooxda dableyda ah ilaa iyo iminka ma cadda cidda ay yihiin rag hubaysan ee rasaaseeyey baabuurka ay la socdeen dhibanayaasha balse qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa v o eeda u sheegay in halka shilka uu ka dhacay ay ka taliyaan ciidanka dowladda cawil cabdulaahi xalane oo ah tababare dhinaca kubadda cagta ah kana mid ah dadka u gurmaday ciyaartooyda dhaawacantay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen walaal sida wax u dhaceen waxay tahay ciyaartooydan waxay isku diyaarinayeen kulan isku diyaarsi ay ku jireen oo tartanka bisha ramadaan ee lagu qabanayo deegaanka ceelasha biyaha ayay isku diyaaris ugu jireen si qaybgalkooda kolamo saaxiibtinimo ayay ku ciyaarayeen deegaanka ceelasha biyaha galabtii kulankii markuu u dhamaaday ay dib uga laabanayeen deegaankii ayagoo baabuur yar ay wateen oo baabuurta raaxada ah ciyaartooydii markay dibna uga laabteen intii aysa afgooda gaarin ceelasha meel afkeeda oo la yihahdo calamada ayaa lagu rasaaseeyey rasaseyntaasna waxaa ku dhintay macalinkii labaad ee kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe oo ka ciyaarta heerka koowaad ee dalka waxaana halkaas sidoo kaleeto ku dhaawacmay laba ciyaartooy oo ka tirsan naadiga kubadda cagta ee elman tababare yuusuf cali xaydar oo ka mid ahaa macalimiinta dhinaca isboortiga lagu qadariyo ee degmada afgooye waxay ilaa yaraantoodii isyaqaaneen saaxiibo dhowna ahaayeen cabdiweli colaad qanyare gaatamow oo hadda ah tababaraha goolhayayaasha xulka qaranka soomaaliya tababara yuusuf maxamed xaydar oo ku magac dheer yuufe gaab aadaan u aqaanay ninkaas anaga anaga waxaan ka wada ahayn naadi u dhacaya koox u cayaarto koox la dhahayo super shell ee degmada afgooya aada looga wada yaqaano ayaan usoo wada cayaarnay asaga dii koleheeno mar ahaa ilaa maaragta heer kubadda maarata inkastoo qaran uusan ka gaarin muddow lasoo cayaarayay kooxda super shellan isla soo cayaaran ani waan ka tagay xamraan u wareegay haddana macalin markuu noqday ka waan kaalmeyn jiray wixii uu u baahdo maadaama aan ahay macalin heer qarana oo lisen haysto marka nin aada u dad jecel u ahaa nin cayaartooy soo saarana wuu ahaa nin mar walbo maaragta aan isla kaftano ahaa wax badanaan ka aqaanaa yuusuf
labada laacib ee dhaawaca ah ayaa waxaa la dhigay isbitaalka rajib tayib erdogan ee magaalada muqdisho xaaladooda ayaa goor dambe oo xalay ahayd waxaa iiga waramay cawil cabdulaahi xalane oo ka mid ah dadka tan iyo xalay isbitaalka joogay ee isha ku hayay halka uu xaal marayo wallaahi walaalow labada wiilaa dhaawacantay labadaba xaaladooda xilligan dhakhaatiirta waxwaraad kama sheegi karna ayay dhaheen waxaana dareemaynaa in xaalad seriousa ay ku jiraan labada ciyaartooy ee hadda dhaawacantay maadaama mid kamid ah xabadda ee uga taalo madaxa ilaa iyo isha kan kaleetana feeraha ay uga taalo labadaba dartan saalada ayay ku jiraan operation ayayna marayaan kulle wixii operationka kasoo baxo ayaan kadib idinla wadaagi doonaa balse waxaan hadda idiin sheegi karnaa xaaladooda inay xaalad seriousa ay tahay xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa bayaan uu xalay soo saaray ku sheegay in uu aad uga xun yahay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray tababaraha iyo ciyaartooyda xiriirka ayaa sheegay in aanan ciyaartooyda loo beegsan sababo la xiriira xirfadooda kubadda cagta sidoo kalena aysan cidna dagaal kula jirin dhacdadanina ay tahay mid ku dhacday si lama filaan ah ma ahan markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan bahda isboortiga soomaaliya la dilo bishii abril ee sanadkii labada kun laba iyo tobankii ayaa qarax ka dhacay muqdisho waxaa ku dhintay toban ruux oo ay ku jireen guddoomiyihii olombikada soomaaliya iyo madaxii xidhiirka kubadda cagta ee soomaaliya
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga nuur xasan nuur oo inoo faahfaahinayay weerarka lagu qaaday kooxda ciyaartooyda ee meel u dhow degmada afgooye dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ballanka codsado cabdixakiin shirwaaco stuudiyaha ugula siman inuu qodobadii warka ugu doorkarnaa inoo dulmaro cabdixakiin mahadsanid jaamac booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan labiyo labaatan qof ay dhinteen halka konton iyo sagaal kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliska manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarkan mid argagixiso islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerarkan uu fuliyey nin keliya isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliye uu sitay aalad walxaa qarxaa taasi oo uu ku qarxiyey islamarkaana isaguna uu goobta ku dhintay hobkins ayaa sida oo kale sheegay in booliska kooxaha la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheeri oo ku aadan qofka weerarka fuliyey iyadoo uu tilmaamay inay ugu muhiimsan tahay inay helaan haddii uu kelidii ahaaye inuu qayb ka yahay shabakad dhinaca kalena ciidamada maraykanka ee ka howlgala bariga dhexe ayaa sheegay in ay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ay ku dileen toddoba ka mid a maleeshiyaadka alqaacida ee yeman maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka ma'rib oo ka tirsan alqaacidada carbeed ciidanka duulaanka fuliye oo ka tirsan taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa sheegay in weerarada noocan ah oo kale ah ay suurtageliyaan in ay kaga hortagaan amaba ay ku kala dhantaalaan qorshayaasha argagixiso ayaa yidhi sarkaal u hadlay ciidamada taliska dhexe ee maraykanka maraykanka ayaa sheegay inay weerarkan fuliyeen kadib marka ay taageero ka heleen dowladda yemen aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin shirwac oo inoo dulmarayay qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal halka aad kala socotaanna waa laanta afka soomaalida khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaad ku soo dhowaataan qadar dhacay iyo codkii hallaasiga ahaa iyo gacantii macaaneyd ee cumar dhuule cali
abadaysu qalantana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf lagama quustee qabaan qabadaan waday qormadii aan teginay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qabanqabadan waday qormadii aan deginay ayaan weli qorsheeya wadnaha dhiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadnaha dhiga qaadiyo qalbiga ku tibay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodobqodob u sheega qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodobqodob u sheega qalabkay joogiyo qalabkayu heesaa quyir socod kalaafyaha markad luga qaadiyo qotonkay joogiyo qalabkayu heesaa quyir socod kalaafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanja moodiyo qortiyo cabadhyaha dhexdaad qalanja moodiyo qortiyo cabadhyaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo
cabdixakiina waxaad moodaa allaha u naxariistay cumar gabadha uu ka hadlaya inaad taqaana sidaad qoorta u luxaysay laftigaaga cajiib cajiib n heesahan oo kale waxaa loola jiro waa heesii dhakhaatiirtu dadka u qori jireen n si kale kuma gelid xidadkay dadka caadi uga marayaan n cumar duulle cali cumar mahdi waxaan filaya inaad adiga iyo aniga iyo dadweynuba si weyn uga wada heleen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal halkaasna waxaa inoogu dhan idaacaddeenna iyo duhurnimada dhallinyarada maanta waxaa wadajir halkan idinkaga jeedinayey cabdixakiin shirwac iyo anigoo ah jaamac buulle jaamactan iyo kulantadeena dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ama kugu qadariya hablihii quraysheed qoonkii fardowsi hablihii quraysheed qoonkii fardowsi qofkii qofkii adig ku eegiyo qofkii qofkii adig ku eegiyo indhihii ku qaybay wabay ku qushuucaan indhihii ku qaybay wabay ku qushuucaan qadarkii ku